إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kitaaب أحكاaم الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة hذا محله kitaabu أحكاaم صaydi ugaarka أحكاaمtiisa iyo وdhabaaئxi gowracyaalka أحكاaمtooda iyo وضaxاaيa udxiyooyinka أحكاaمtooda iyo والأطcimati cunooyinka axkaamtooda haadaa maxaluhu halkan waa maxalkii looga hadlaayey kitaabu sayd saydka asalkiisu waa masder saada waa ugaarsada ugaarkiiu soo qabtay weeye saada yasiidu waa ugaarsanaa saydan ugaarsi asalku marka waa masderkaas laakiin hadda waxa weeya masderka ism mafcuula loola jeeda bimacna almasiid waa midkii lasoo ugaarsanayey xayawaankii la soo qabanayay laftirkiisiiyo hadda loola jeedaa wa dabaa'ix waa jamcu dabiixatin dabiixa waa bimacnaa madbuuxa midii la gowracay wey dabiixa bimacnaa madbuuxa xayawaankii la gowracay weye dabaa'ix kuwii la gowracay ayaa lagu jamciyey daxaaya waa jamcu daxiya udxiyo maahan adaaxi aa lagu jamciyaa udxiya adaaxi aa lagu jamciyaa udxiya adaaxiya laakiin tan waxay ka timi daxiya markaa macnaheeduna waa udxiyadii laftirkeedii wadaxaaya udxiyooyinka iyo waladcimati cunooyinka waa jamcu acaam intaasoo dhan kitaabkii ka hadlaayey haadaa kanu maxalu waa meeshii looga hadlaayey marka xayawaanka gowriciisuu ku bilaabay laba u qaybiyey neef la awoodo inta la soo qabto in la gowraco iyo neefaan la awoodin inta la soo qabto in la gowraco labadaas u qaybiyey xayawaanka la gowracaya laba u qaybiyey mid la awoodo in la soo qabto xayawaanka laga hadlaana waa midka biriga ku nool oo la cuno xayawaanka dhulka birigaa ku nool meeshaas waxaa ka baxay waxa badda ku nooloo la cuno ayaga gowrac la-aan ayay xalaal yihiin uxila lakum saydu اlbaxri wa acaamu acaamu اlbaxri waa meytatuhu baddu hadday soo turto ugaarta ee ay xeebta ku firdhido oo iyagoo meyda ugaartii meeshaas ka taallaadeesho kalluunkii waa iska qaadane waa xalaal asagu waa iska xalaal waa iska xalaal laakiin xayawaanka dhulka ku nool oo la cuno labaa loo qaybina wamaa xayawaankii qudira la awoodo calaa dakaatii la gowricidiisa ta la qabto in la gowraco kii la awoodo fadakaatuhu gowriciisu fii xalqihum gurigiisa ayuu ahaaday iyo walabatihi rubadiisa xalqada waa surka meesha ugu korayda meesha madaxa iyo surku iskaga dhegan yihiin xalqadu lubaduna waa surka meesha ugu hoosayda oo galowyadaas ama jirka intiisa kale iyo surku iska saaran yihiin labadaas meelooda xoolaha laga qalaa xalqa waa guriga surku markuu dhammaado madaxa meesha uga dhegayi halkaas wey xalqadu lubaduna waa surku hoos meesha uu jirka uga dhegan yahay oo meeshaas godan wey oo geelaa laga gowracaa geelaa laga gowracaa lubbaa laydhaha meeshaas godan oo waxa weya geelaa laga gowracaa labadaas meeloodaa laga qalaa wamaa xayawaankii qudira la awoodo calaa dakaati la gowricidiisa fadakaatu la gowricidiisu fii xalqihum gurigiisa ayay ahaatay iyo walabatihi xagga rubadiisa rubadiisa iyo walabatihi rubadiisa ayay ahaatay labadaas meelood aa laga gowracaa xayawaankii la awoodo sidaa isagaa sheegi doonee wamaa xayawaankii lam yuqdar aan la awoodin calaa dakaati la gowricidiisa fadakaatu la gowricidiisu caqruhu waa boqnagoyntiisa caqriga waxaa loola jeedaa jurxuhu fii ayi makaanin in laga dhaawaco meel alla meel kastoo un jirkiisa ka mid ah oo la awoodo wey caqruhu waa boqnagoyntiisa xaydu meel laga boqnagooyo qudira la awoodo calayh korkiisa xayawaanka kii aan la awoodin oo inta la soo qabto aan la gawrici karin oo maxaa ka mid ah waa cararay geeli qaar ka mid ah duurjoog iska noqday waa cararay waa la qaban waaye kaasaa ka mid a waxaa ka mid ah neefaa ceelu ku dhacaya ceel yaryar madaxii u hoos maraaba lugihiia u koreeya neefkiina in la qashaa la raba lagamaba soo bixi kara waa laga raja dhiga in la qalaa la rabaa meesha aad ka gaarto lugtaad ka qale meeshaad ka gaarto xayawaankii waa fakaday waa la qaban waaye wixii lagu dhufa karo hubaa lagu dhufana bismillahi inta laidhaa lagu dhufana bismillahi inta laidhaha lagu dhufana xayawaankii marka aan la qaban karin waxaa laga dhaawacaa meshi la awoodo wamaa xayawaankii lam yuqdar aan la awoodin calaa dakaati la gowricidiisa fadakaatu gowricidiisu caqrigu waa boqnagoyntiisa ay jurxu fii ayi makaanin wey caqrigu meel alla meeshii ka mida jirkiisa in laga dhaawaco xaydu meel ayaa laga gowracaa laga boqnagoynaa qudira calayhi la awoodo wa kamaalu dakaati hadda wuxuu sheegaa gowraca ugu dhammayska tiran qaabka waa gowrac dhammaystiran marka neefka la dhihi karo wa kamaalu dakaati gowraca kamaalkiisa iyo dhammaystirnaantiisu arbacatu ashyaa'a shayaalo afara weeye afar shay weeye gowrac dhammaystiranaa neefkaas la gowracay marka la dhihi karo qatculxulquumi hunguri caddaha in la gooyo xulquumku waa mejra nafasi waa meesha neeftu marto guriga weyn oo cad oo neeftu ay marto weeye oo bocorka weyn ah kaas weeye oo aaryadu neeftu ay maraydoy ka soo baxaydoy gelaydo kaas waa in la gooyo kow walmarii'i hunguri madoobahana waa in la gooyo marii'ana waa majra dacaam wa sharaab waa cuntadu meesha ay marto caloosha geyda haddii uu mataga ama hunqaacayana waa meesha ay soo marto marka hunguri yar oo xidid yar aad mooddo jilicsan wey oo midkan ka shisheeya midkan aaryadu martaa soo sokeeya waa mid weyn isaguwa tuubaah tuubaah oo cad kanaa sokeeya midkan cuntadu martaa asaga waa uu ka shisheeyaa dhabarkiisuu ku aadan yahay markaan wax marayna waaba isku dhegan yahayo xidid yar aad u maraynay oo jilicsan oo jilicsan markaa majra dacaam weeye midka marii'a wal wadajayni iyo labada halbowle wadajaynkana waa laba halbowle oo hungurigaas labadiisa dhinac hunguri caddahay ku hareeraysay midna dhinac ka mida midna dhinac hunguri caddahaas oo aaryadu maraydo ayuu midna dhinac ka mara midna dhinac oo labada dhinac ka kala maraan afartaas in hal mar la jaro oo bir afle lagu jaro waa gowrac midka ugu dhammaystiran afartooda in la jaro walmujzi'u midka gudaya minhaa afarta xaalu ka mid yahay shay-ani waa laba shay qatculxulquumi waa in la gooyo hunguri caddaha oo aaryadu marto iyo walmariyi hunguri madooba labadaas in la jaro haddii labadaas la jaro neefku waa gowracan yahay waa xalaal labadaas haddii la jaro neefku waa gowracan yahay waa xalaal weye macnaheedu waa xalaal weeye waa xalaal laakiin shaaficiyadu waxay leeyiin waa in la wada gooyo oon cad ka harin haddii gowraca marka la gowracayo labadaasun guri wax ka midu haraan bakti weye neefka bakti weeye wej oo shaaficiyada ah wuxuu qabaa haddii wax yaru haraan dhib male wax yara haray neefkii labadiiba birti waa lagu jaray laakiin qaybaa hartay ujeeddadu waxay ahayd in la gowraco gowrac naftu ay deg deg uga baxaydo marna haddii birtii lagu dhufto oo labadii hunguriba si fiican loo saray waxa yarkaa haray wax dhibi maayaan naftuna deg degay u baxee wej shaaficiyada ka mida wuxuu leeyahay waa bannaan yahay neefkaas waana xalaal waana madhabka xanaabilada waa madhabka xanaabilada oo leh waa bannaan yahay neefkii wax yaroo haray dhib male laakiin waa in labadaba si fiican birta u kala goyday wax yaruba ha ka hareene saasay leeyihi laakiin shaaficiyadu maya walaa in yar hadday ka hartay labada hunguri oo u dhammaata sida badanna waxaa la yidhi haddii labada la gooyo wadajaynna waa go-een sida qaalibka laakiin hadday xataa la xaqiijiyo inaysan go-in waa la xaqiijiyey midkaanuu gooyey siduu inta birti u agmariya labadii kaleu hunguri madoobihiina gooyey neefku waa xalaal kamaalkiiba yaan la gaarsiin walmujzi'u midka gudaya gowraca gudaya minhaa afarta xaaluu ka mid yahay shay-ani waa laba shay qadxulxulquumi hunguri caddoo la gooyo iyo walmariyi hunguri madoobaho la gooyo weeye wayajuusu waa bannaan yahay al-isdiyaadu ugaarsi bikulli jaarixatin mid wa mid wax kasabta dhammaanteed jaarixada bimacnaa kaasiba weeye wa yaclamu maa jaraxtum binnahaari ilaah waa og yahay waxaad maalinkii shaqaysataan wayaclamu maa jaraxtum marka jarxiga jarxiga macnihiisu waa kasab waa kasab wey sharxaana idiin dhigayaba waaba aayaddaas macnaheedu marka waxaa bannaan xayawaanka kuwa wax kasba dhammaan in lagu ugaarsado inta la tababaro wayajuusu waxaa bannaan al-isdiyaadu ugaarsi bikulli jaarixatin mid wax kasabta dhammaanteed lagu ugaarsado jaarixadaasoo mucallamatin wax la baray jaarixadaasoo mina sibaaxi dugaagga ka mid a iyo wa min jawaarixi tayri shimbiraha kuwooda wax kasba ka mid ah mina sibaaxidaad ku cadfeen mid kasta oo wax kasabta oo wax la baray oo ka mid ah dugaagga sida shabeelka sida haramcaska sida eyga oo kale ama shimbiraha wax kasba sida gallayrka gorgorka iyo kuwa la midkaa dhammaan waa bannaan yihin in lagu ugaarsadaa wayajuusu waa bannaan yahay al-isdiyaadu ugaarsi bikulli jaarixatin mid wax kasabta dhammaanteed lagu ugaarsado jaarixadaasoo mucallamatin wax la baray jaarixadoo mina sibaaci dugaagga ka mid ah dugaaggii bahalladii ka mid ah sida haramcaskii oo kale fahdigii namirkii shabeelkii eygii oo kaleeto kuwaas inta wax la baro in lagu ugaarsadaa waa bannaan yihin wa min jawaarixi tayri shimbirka kuwooda wax kasba ka mid ah shimbiraha kuwooda wax kasba sida gorgorkii oo kale gallayrkii oo kale beeska gallayr waa la yidhaahdaa kollayba soomaaliga waa badan yahay lahjadihiisuye gallayr waa un la yidhaahdaa gariirna waa la yidhaahdaa gariirna waa la yidhaahdaa magacyadiisu waa badan yihi marka waa midkii gaaladii hore oo carabtii hore gaalada aheyd markay meel u socdaan hadduu midigta u haado ay dhihi jireen guul wey arrinta loo socdo waa lagu soo guulaysana hadduu bidixda ka aadana ay dhihi jireen waa guuldaro kaas wey baasku waa bahal aad u dira ugaarta yaryar inta dharbaaxyo la dhaco labada baal la dhaco uu balaq siinahu cuna marka waa lagu ugaarsan karaa haddii wax la baro wa sharaa'idu tacliimihaa jawaarixda tacliimteedii wax la barideeda shardiyaalkeedu arbacatun afar weeye goormaa la dhihi karaa waxbaa la baray goormaa la dhihi karaa bahalkan waxbaa la baray waa lagu ugaaro karaa ama shimbirtan waxbaa la baray waa lagu ugaaro karaa afar shardi markii laga helo wey afar shardi markii laga helo aa la dhihi karaa waxbaa la baro waa lagu ugaaro karaa wa sharaa'idu tacliimihaa jawaarixda wax la bariteeda shardiyaalkeedu arbacatun afar weeye an takuuna waa inay ahaato idaa ursilat an takuuna jaarixadii waa inay ahaato idaa ursilat markii la diro istarsalad mid dirmayda qofkii wax baray ee mas-uulka ka ahaa marka uu diro qofkii haysta ee mas-uulka ka ahaa waa inay dirmaydo hadduu yidhaha qabo ugaarkaas waa inay aadaydo day hadday rabtana aadi hadday rabtana fadhiisanayd wax lama barin waxaa la rabaa qofkii watay marka uu diro yidha ugaarka qabo inay dirmaydo qabanaydo waydaa sujirad marka la manciyo la celiyana insajarad waa inay joogsanaydo waa inay joogsanaydo haddii la yidhaahdo joog iyadoo sii ordaydo joog markuu yidhah wa inay halkeeda istaagto haddaysan dhegaysanoo dheg jaraq u siina iska orodo ee ay qabato ma tababarna ma tababarna meesha waxaa laga rabaa bahalkaanu midi taaca inuu noqdo midi adiga taaca inuu noqdo marka wax iska socdoo joog aan kaa yeelin midi kuma ah waxaana rabay midi inuu noqdo aad aduu wax ku gowracato inuu noqdo wa idaa sujirad marka la celiyana insajarad waa inay joogsanaydo wa idaa qatala oo qofkii waday markuu yidhaha joogsa waa inay joogsanaydo wa idaa qatalad markay disho saydan ugaar lam ta'kul waa inaysan cunin minhu ugaarka xaalu ka mid yahay shay-an waxba hadday ugaar dishana waa inaysan wax ka cunin ugaaray dishay waa inaysan waxba ka cunin ee ay ag istaagto inta qabato markay disho waa inay ag joogto oysan cunin hadday cunto adiga kuuma qabana iyadaa qabatay nafteeday u qabatay ugaarta bahalkaasu naftiisu wax u qabtay adiga kuuma qaban hadduu cuno marka waa saddex shardi soo maahan shardiga afraad waa an yatakarara waa inuu soo laalaabto daalika daalika saddexdiiyaa lagu ishaara saddexdaas qabo joog waa qabatay mana cunin waa saddexdaas daalikada waa saddexdaas sharaxa ku kadsoomi sharaxa fiiri tatakararu sharaa'idu alarbacatu ku yidhi afarta shardi afarta shardi midka afraad waaba soo noqnoqoshada lafteedgeed qalad weeye hada khilaafu sawaab lana takraar huwa raabic takraarku asagaaba raabiciya see takraarku u soo laalaabana takraarku asagaaba raabiciya ee waxaa saddex goor inay soo laabtaan la rabaa waxay tahay ama ka badan saddex goor shardi maahane waxaa la rabaa waa saddexdaas oo haddii la diro waa dirme haddii la celiyo waa joogsane hadday wax dishana cunime saddexdaas marka meeshau ku yidhi tatakararu sharaa'idularbacatu meeshuu ku yidhi haadaa khilaafu sawaab lianna takraara huwa raabic sawaabku waa saas weeye xaashiyaduna ku baraarujinaya baajurigu wa an yatakarara waa inuu soo laalaabto daalika madkuurkaas minhaa min aljawaarixi kuwa wax kasbaya xaggooda waa inuu ka soo laalaabto fa in cudimad haddii la waayo ixdaa sharaa'idi shardiyaalkii mid ka mida alarbacati markaanay afar yihiin afartii shardi mid ka mida haddii la waayo lam yaxila xalaal ma ahan maa kii aqadathu ay qabatay ilaa an yudraka in la gaaro maahane xayan xaaluu yahay midkii nool oo fa yudakaa la gowraco xalaal ma ahan isagoo meyda haddii loo tago laakiin asagoo nool haddaad u tagto oo aad gowracato hadda waa ugaar aad nooloo qabatay waa kuu xalaal marka gowracuu xalaal kuugu noqdo laakiin hadday inta qabato disho shuruuddiina mid ka mid ah la waayo maalan socaa la yidhi waa joogsad ayadoo ordaydaa la yidhi joog waa joogsadiid ama markay qabatay cunto khalaas neefkii ay qabato meyda haddii loo tago waa bakti neefkaasu xalaal ma ah xalaal maaha neefkaasu fa in cudimay haddii la waayo ixdaa sharaa'idii shardiyaalkii mid ka mid ah lam yaxila xalaal noqomee maa neefka ama ugaarka akhadatu ay qabatay ilaa an yudraka in la haleelo maahane xayan xaalu yahay midkii nool oo fa yudakaa la gowraco wa tajuusu waa bannaantay hadda wuxuu galay aaladda wax lagu gowraca aaladda ama qalabka wax lagu qalaa taasuu galay wa tajuusu waa bannaantay adakaatu gowrac bikulli maa shay dhammaantiis wax lagu gowraco yajraxu wax dhaawaca waxa wax lagu gowraca wax culays wax ku dila inay yihiin lama rabo iyo jug waxaa la rabaa wax inta jirka dhex gala dhiigga daadiya oo dhiiggii bixiya inay noqdaan markaa wax culays wax ku dila lama rabo ilaa ugaarta kuwaa lagu ugaarsana maana ugaarka asaga ka duwan yahay haddii aad tiraahdo eyga qabo oo unta her harti ku dhufto uu dilo waa xalaal shardi maaha inu inuu dhiig ka keeno ama libaaxaad u dirtay libaaxii dharbaaxii ku dhuftay markaasuu dhinacu meeluu ku dhaca dhaawacna kale uma geysan waa xalaal laakiin waxaa laga hadlayaa waa birta wax lagu qalayee xayawaan adugu aad qabateed qalayso kaas waxaa shardiya wax wax dhaawaca inay yihiin oo dhiig ka daadiya kaasaa shardiya amaa ugaarsiga maya gallaydhaad u dira dharbaaxii ku dhufaan neefkiiyan meel ka sarnayn oo meyda u tega waana xalaal waana xalaal wey watajuusu waa bannaantay adakaatu gowrac bikulli maa shay dhammaantiis wax lagu gowraco yajraxu wax dhaawaca ilaa bisinni iligga maahane iyo wadufri ciddida iligga iyo ciddida labadaas ma bannaana dhammaan lafaha kalena waa la midaa leed ma bannaana in wax lagu gowraco ma bannaana kadibu wuxuu sheegay dadka inay wax gowracaan ay bannaan tahay iyo dadka aysan bannaanayn gowraca iyo waxa ay qaleen wataxilu waa xalaal dakaatu kulli muslimin qof kasta oo muslima gowriciisu waa xalaal qof kasta oo muslim ah gowriciisu waa xalaaloo neefku gowracay waa xalaal iyo wa kitaabiyin gaal kastaoo kitaabiya waa yahuud ama waa kirishtaan ama waa kirishtaan waa xalaal meeshaas fiiriya sharaxa wuxuunu kugu daray wayaxilu dabxu majnuunin wa sakraana في الأظhر وتkrه ذakاة أعmى uu شhaرxaynu kugu daray waxaa xalaaلa qof waala neefku qalay iyo qof marqaansan qof marqaansan hadduu qalo waa mslim waalan mslimu ahaa jiri unkaasu waasha ama waa marqaam isagoo mslim ah waa xalaal gowriciis uu ku daraa saasuu leeyahay taqidin alxsni kifaayaة اأkhyaarka wuxuu leeyahay farcun fii dabiixati الsabiyi wاlmajnuuni wاsakraan qof waalan iyo qof marqaansan iyo saqiir oo aan mumayis ahayn saqiirku hadduu mumayis yahay waa xalaal wuxuu qalay war male war ma leh laakiin mid aan waxba kala ogeyn oon mumayis ahayn oo yar aa qalay ka waran wuxuu yidhi taxilu madhabku waa sidan taxilu waa xalaal dabiixatu sabiyi saqir wuxuu qalo almumayisi cala saxiixi wa fii kayri lmumayisi laakiin saqiirka aan mumayis ahayn walmajnuuni kan waarani wasakraani fiihi qowlaani qowlaani asaxiixu cinda alimaami wa imaam alxaramayn wاlghazaali wa jamaacatin cadamu اlxilli aimadaas waxaa agtooda ka ah saxiix xalaal maahan saqiir aan mumayis ahayn iyo qof waalan iyo qof marqaansan waxa ay qaleen xalaal maaha maxaa yeelay liannahum laa qusuuda lah qasadaa la rabaa inama alacmaalu biniyaat bismi llahi inta yidha inuu gowraco oo xalaaleeyaa la rabaa asaga qasadba ma leh wax waalan qof marqaansanu qasad ma leh saqiir aan mumayis ahayn qasad ma leh qasad ma leh marka qasad ma leh faashbahu naa'ima idaa kaana biyadihi sikiinun fawaqacat calaa xulquumi shaatin fa innahaa laa taxilu wa in qadacathu maca almari qof hurdaaye oo torrays ka haysto hurdaa haddii uu markuu dhinaca kale u rogmanaa birti la helo ri surkeed oo labada hunguriba gooyo xalaal ma maxaa yeele uma qasdin muslim kastuu yahay ee kuwaanuna waa saas oo kale culummada shaaficiyadu saas yidhahdeen waana madhabka xanaabilada aimada xanaabiladu waxay leeyiin xalaal ma ahan waa bakt wixii qof waalan qalay iyo qof marqaansan iyo sari laakiin shaaficiyada qowlka miisaanka badan wa haani alxilu qowlka labaadee shaaficiyada waa xalaal wa bihi qadaca asheekh abu xaamid wa sheekh abu isxaaq ashiraasi sidaas ayay qadciyeen qowlkaas waana qowlka muxararka laftirkiisa iyo ziyaadada rawdada iyo sharxulmuhadabka dhammaan sida ku suganna waa sidaas sidaasay rajaxaan mas'aladaasna shaaficiyada waxay ku dhisantahy waxay tahay bisinka sidiisaba shardi uma ahan xalaalnimada duu xataa usan bismi illaahi dhihin xaaraan maaha waa xalaal cinda shaaficiy masaladaasna waa daciif walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullaah ilaahay weyna wuxuu leh ha isku cuninina waxaan magaca ale lagu sheegin kas hadduu uga tago waa xalaala leeyihin ayagu kas hadduu bisinka uga tago iska daa hadduu halmaamay marka mas'aladaas dacfi kama marna qowlka raajaxana min xayثu daliil waxay tahay qofku waa inuu qashad leey saqiir hadduu yahay waa inuu mumayis laakiin saqiir oo aan mumayisba ahayn iyo wax waalan iyo wax marqaansan waxay qaleen waa bakti sidaa a'immada shaaficiyada gabanmale madhabka xanaabiladana ah waa inay u qastaan inama alacmaalu biniyaad waa in la hela walaa taxilu xalaal maaha dabiixatu majuusiyin gaal dabcaabud ah neefka uu gowracay walaa wasaniyin sanad waxa weeyaan midka caabuda ee mushriga neefka u gowracay labadaas xalaal ma aha walaa taxilu xalaal ma ahan dabiixatu majuusiyin gaal majuusi oo dabcaabudah neefka u gowracay walaa wataniyin mid sanad caabudah oo mushrig ah neefka u gowracayna xalaal ma ahan iyo walaa naxwihimaa miman laa kitaaba lahu gaaladu intaas kaliya maahan aan gowracoodu xalaal ahayne dhammaan waxaan ahlu kitaabka ahayn oo gaala waa nuucaas ee murtadkii waa nuucaas murtadkii waa nuucaas taariku salaadkana ahlucilmigu hadday labay ugu qaybsan yihiin madhabka shaaficiga muslimiintu ku jira asagu madhabka shaaficiga hadduu salaadda ogol yahay waajibnimadeeda ee cajsi iyo wehsi uu uga tago muslimiintu ku jira wuxuu gowraca waa xalaal cinda shaaficiya laakiin culummada qabaan taariku salaad kala qaad ma leho waa gaal waa murtad wuxuu qalay khilaafna kama jiro agtooda inuu xaaraan yahay neefkuu qalaa marka taariku salaadkana waa saas wadakaatuljaniini uurku jirka gowriciisa ri ama se sac ama se hal neef xoolaa oo riman ama ugaarti ama ugaarkii mid ka mida oo riman haddii la qalo calooshiisa wixii ku jiray marka calooshii la dilaaciyo lasoo bixiyo hadduu meyd yahay waa xalaal hooyadiis gowriciisa u gowrac hadduu laakiin nool yahay markaasaa la qala ilaa waa nool yahay isku marka ma gowracmin marka uurku uurku jirka gowraca hooyadiisa u gowraca waa hadduu caloosha kula dhinto laakiin hadduu markii lasoo qaloo la jeexo uu isagoo nool loo tago oo aan dhiman gawrac kalu u baahan yahay haddii kale xalaal noqon ma wadakaatuljaniini uurku jirka gawriciisa bidakaati ummi hooyadiis gawriceeda ayuu ahaaday macnaha wadakaatuljaniin uurku jirka gawriciisu xaasilatun dakaadii waa mid soo xasilayda xaasilatun waa mid soo xasilayda bidakaati ummihi hooyadiis la gawraciddeeda ayay ku soo xasilaydaa ilaa an yuujada in la helo maahane xayan xaal uu yahay midkii nool oo fa yudakaa la gawraco markaas isagoo nool in la helo maahane markii calooshii la dilaaciyo oo la soo bixiyo haddii nafku ku jirto markaas waa waajib in la qalo wamaa cadkii qudica laga gooyo min xayin neef nool fa huwa meytatun waa bakti neef nool haddii laga gooyo hal noolaa kuruska laga jaro ama neef idaa baridii laga gooyo xaaraan weeye waa bakti waa bakti nabigana sidaas yidhi sala allahu alay wasalam wixii neef nool laga jaraa waa bakti wamaa cadkii qudica laga gooyey min xayin neef nool fa huwa meytatun waa bakti ilaa shacra tinta maahane tinta almuntafaca bihaa lagu nacfiyo nusqooyinka gabal waxaa ku qoran ilaa shucuura timaha maahan dhogorta dhogorta idaha geela xoola dhogor lahaa jira haddii laga gooyo bustayaal laga samaysto gowla laga samaysto dhar laga jubbada laga samaysto xalaal weeye neefkiiba noola laga gorana dhogorta markaasaa goglo ama firaashyaa laga samaysana ama bustooyin ama dhar jaakado kulli waa daahir waana xalaal wamaa cadkii qudica laga gooyo min xayin neef nool fa huwa kaasu maytatun bakti weeye waa bakti waa xaaraan ilaa shacra dhogorta maahane timaha maahane shacriga almuntafaca bihaa lagu nacfinaa filmafaariishi goglaha iyo walmalaabisi dharka la xidhanaa aa loogu nacfinaa oo laga samaysanaa kaas waa xalaal qofka dadka uu la hadlaa oo diinka u sheegaa waa inuu dhaqankooda wax ka yaqaan wadaad oo jaamacad ka soo baxay sheegi jiray nin shiiku ka sheekay jiray oo gobollada soomaaliya gobol ka mid aho gobol weyn ah uu shiikh ka yahay dhaqanka ma yaqaan marka sheekaba wuxuu maqlay marka ayadoo laleeyahay hebel hebel waa inuu u beri gooyaa odayaashii waale waryaa u berigoo ninkan maalan ninaa nin wuxuu ku dhufanaa nabar waa daqray odayaasha marka dhaqankooda waxaa kamid a waxa la waryaa u berigoo berigooya lagaa raba tiyuu ila maqlay mana fahmaayo macnaha bari uu fahmaa iyo goyn labadaas laakiin kelmaddan waa kelimad istilaaxi ah macnaha loola jeedo ma fahmaayo wuxuu u qaatay in neef idaa barida laga soo jarayo loo keenayo uu leey waatan baridaan isku baanay saas u fahma mana aan shaqana kuma laha shaqo kuma laha hadduu raba lacaguu siinaa berigooyo keeno meliya lacagoo berigooyaa keena haddii rabo loola jeeda haddii rabo lacag ama neef waxbaa looga qaadaa wey macnuhu ee maahan xoolaa bari laga jara ma fahmaayo isagu marka markaasuu xadiiska buluuqu akrinaayu markuu maraayo wuxuu yidhi haa hadda soomaalida wuxuu yidhi waa isku ku imtixaanantoo berigooyo yaqaanina wuxuu yidhi xoolahaasay barida ka jaraan mid mid markuu da haa marka waana xaaraan waa kan xadiiskeeda xukunkii waa yaqaan laakiin meeshu ku dabaqaya ka qaldan bal fiiri haa soomaalida arrintaas waa ku imtixaanantayo afar iyo tisa waxaad maqlaydaa berigooyo inaa lilaahi waina markuu imtixaana mana yaqanin soomaali idab bari kama goosato geel kurus kama goosato qof soomaali waxaas ma yaqaan waxa ay ka hadlayaan dhaqan kale weeye masaladooda neef nooloo sii socda barida laga goostay maahan kamana hadlayaan qofka waxaa dhacdeen meliya lacagaa la siina marka lagu leeya beriyaa la goyne maahan meliya lacaga waa maba laga hadlaayo marka xoogaa dadan dhaqankii oqon dadkii miaalkaagu macno yeelan maaha faslun fii axkaami اladcimati cuntooyinka axkaamtooda alxalaali minhaa wa gayriha waxa xalaasha ka iyo waxa kale halkan waxaa looga hadlaa xayawaanka xayawaanka maxaa xalaal ah maxaase aan xalaal ahayn masaladaasaa halkan looga hadlaa wa kullu xayawaanin xayawaan dhammaantiis xayawaankaasoo istadaabathul carabu carabtu ay wanaag u aragtay ku tirido shay dayib ah fa huwa xalaalun waa xalaal ilaa maa xayawaan maahane warada sharcu sharcigu ku soo aroora bitaxriimihi la xaaraamtilmayntiisa wa kullu xayawaanin xayawaan dhammaantiis xayawaankaasoo istakhbafathu lcarabu carabtu ay ku tirido khabiif inuu yahay mid xun inuu yahay fa huwa xayawaankaasu xaraamu waa xaaraam ilaa maa xayawaan maahane warada sharcu sharcigu ku soo arooro biibaaxati la bannayntiisa xayawaanka miisaan ayuu iska leeyahy xayawaan kasta ama noolo kasta oo carabta aqniyada ah wakhtiga barwaaqada ah carabtaasuna ay yihiin carab aan dabeecaddoodu fasahaadin wakhtiga barwaaqada ay ku sugan yihiin xayawaankii ay dayib u arkaan in la cuno haddaan nas xarrimay la arag waa xalaal nas xarrimay haddaan la arag waa xalaal xayawaankaas xayawaan kasta oo carabta aqniyada qof haddii gaajo dilatay wakhtigu iska cunaa mararka gobolkaas la tirsanma carabta aqniyada ah ahlu sarwada ah aqniyada ah wakhtiga barwaaqada hon abaarta ahayn la faakihaysanaa ay khabiif u arkaan shay khabiifa u arkaan waa xaaraan ilaa deliil cad inuu yidhaha waa xalaal maahan maxaa miisaanka u miisaana oo saas loo leeyahy waxaa u miisaama qur-aanka yas'aluunaka maadaa uxilla lahum maxaa loo xalaaleeyey ay ku weydiinayaan qul uxilla lakum ayibaatu waxaad ku tidhaa waxaa laydin xalaaleeyey ayibaat dayib laba shay bisa loo isticmaalaa xalaasha waa loo isticmaalaa shayga wanaagsan oo naftu wanaagsatana waa loo isticmaalaa hadda waxaa loola jeeda shayga naftu wanaagsato xalaal loolama jeedo maxaa ma dhixi karto waxay ku weydiinayaan maxaa loo xalaaleeyey xalaashaa loo xalaaleeyey jawaab maba noqon karto taas maba dhici karto inay saas tahay ee macnuhu waxay tahay shayga naftu wanaagsato aan loo xalaaleeyey tiri mar kale nabiga sifaaddiisa ilaahay ka warramayo wa yuxillu lahum ayibaati wa yuxarimu calayhim alkhabaa'if nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu dadka u xalaalaynaa waxyaalaha dayibaadkaa wuxuuna ka xarimaa khabaa'ifta waxyaalaha xunxun marka ilaahi weynaa wuxuu ku xidhay xalaalnimada diibnimada xaaraamnimadana wuxuu ku xidhay khabiisnimada koow dadka lala hadlaayana waa carabta oo luqadooda qur-aanka ku soo degay shay kasta marka oo carabtu ay dayib ku tiriyaan carabta aqniyada waxaayla faqiirka gaajadaa wax walba u geyda carabta aqniyada dabeecaddoodu aysan fasahaadin wakhtiga barwaaqadaa shaygay dayib ku tiriyaan waa xalaal ilaa deliil cad inuu xarimay maahan carabta aqniyada ee dabeecaddoodu aysan fasahaadin wakhtiga barwaaqadaa shaygay khabiifka ku tiriyaanna shaygaasu waa xaaraan ilaa nas inuu xalaaleeyey maahan saasaa la leey wa kullu xayawaanin xayawaan kasta xayawaankaasoo istadaabathu ay wanaagsato alcarabu carabtu oy dayib ku tirido fa huwa xalaalun waa xalaal ilaa maa xayawaan maahane warada sharcu sharcigu ku soo arooray bitaxriimihi la xaaraamtinimayntiisa wa kullu xayawaanin xayawaan kasta xayawaankaasoo istaqbafathu lcarabu carabtu ay xumaysato fa huwa xaraamun waa xaaraam ilaa maa xayawaan maahane warada sharcu sharcigu ku soo arooray biibaaxati la bannayntiisa wayaxrumu waxaa xaaraam ah min asibaaci xagga dugaagga dugaagga sibaac waa jamcu sabc sabcuna waxaa la yidhaahdaa waxa dadka weerara fiiriya xaashiyada dabcadda daabit raqamka toddoba boqol afartan iyo kow dahaba shaaficiyu raximahu llah wuxuu daabit u samaynaa maxaa la yidhaha sabc dugaag maxaa la yidhaha sabc maxaa la yidhaha ana sabca dugaaggu maa yacduu cala annaasi waa wixii dadka weerara oo ku xadgudba dadka waxa la collaytama wey dadka waxa la collaytama oo ku xadgudbo kal asadi sida libaaxa wanamiri shabeelka wadiibi uubatada duuna dabuci dhurwaaga ama waraabaha ka soka iyo wafac labidawaca liannahumaa laa yacduwaani cala annaas dadka ayagu ma weeraraan dad ma cunaan laa kullu maa akala laxma wax kastoo hilib cuna dugaag lama yidhaah laa kullu maa akala laxma yucaddu sabcan wax kastoo hilib cuna dugaag laguma tiriyo wa haadaa maa dahaba ilayhi alimaam abu xaniifa raximahullah sidaasuu imaamka abu xaniifana ku tegey saas darteeda waa arki doonnahay dabuca nabigu waa ugaar uu yidhi shaaficina wuxuu leey wax hoola ka ley og lama arag makuuna surnaa jiruu leeya dabcu bayna asafaa waalmarwa halkaasuu surnaa yidhi qof inkiri jira lama arko hilibkiisa halkaasu iska surnaa lagu gadaayo baalkaasna wuxuu yidhaha xoolaan layna markuu yidhaah waa la yaaba siduu xoolaha u laayo wa yaxrumu waxaa xaaraam ah min asibaaxi xagga dugaagga maakii lahu uu sugnaaday naabun mici micigoo qawiyun oo xoog leh dabca gabala waxay ku fasireen weer calaam ama weer jaaluus bahal yar oo doqona kaasu wax uu cunaba lama arkaba quraanjadu cuna ari ma cuni kara kaas xoolo ma cuno dabcan shaafici wuxuu leeyahay bahalkaas waa bahal dilay ah xayaatulxayawaanaadka dhaminina wuxuu leeyahay waa bahal fasaad badan oo xoolaha neef inta ka qaato ka tegima waa layna hal neef kama qaadanayo marka waxaa la yidhahdaa u yidhi marka la ducaysanayo ilaahu baadideennii dabuc iyo di'bi iskugu keen saasaa lagu ducaysta haddii xoola kaa lumaa ilaahu dhurwaa iyo uubata iskugu keen labadoodu ma taaba kan hadday iskugu yimaadaan midba midka kalu ka ilaalina ula carsoo dhexga marka ducada saasaa lagu ducaystaa u yidhi baadidii luntay allow dhurwaa iyo uubata iskugu keen annaga waxaan moodi lahayn habaarba labadooda midba midka kalu ka ilaalina dabeecadihiisa waa la yaab badan yihiin dabca hal sanana waa mudakr alisanafna waa mucanaf noloshiis intuu noolyahay waxna waa dhala marna waa mudakr oo wax dhali iskaba daaya waa mudakr sanad iyo sanad u wey saasuu ku wada marka sanada uu mudakerka yahay uu isbacrimina sanada dambuu dhala inta rim waaya xayaatlxayawaanaadka dhiga dhiiggiisa qofka cunana waswaaskaa ka taguu leey ajaaibtu kami dhiigiisa qofka wax waswaasoo daba dib loogu arki ma kumalo waana ugaar hadda waa banaaya laakiin waxaa ka fekerid rabtaa dhiigga uu sheegaya dhiig rubdeed hadduu yahay waa ebr dhiig midka marka la gowraco daadahay kaas waa bakti waana xaaraan kaas weligiis ma banaan hadduusan marka inta kaleo hilibka ku hartay wax tarayn soomaaliduna waa yaqaanin masaladan oo ah mogtay dhurwaaga jinka in lagu daweeyo waa yaqaanin soomaa waa yaqaanin xayaatlxayawaanaadku kuleeyay saakaa fiiriyey waa laya wuxuu leeyahay waswaas lagu arkma cajaa'ibtiisay ka mid tuhi qof dhiiggiisa cunay waswaas uga dhammaatay kuma laho marka laakiin dhiig dhiigga hunguriga waa xaaraan ma bannaan in wax lagu daweeyo kaas ma bannaan ma bannaana kaas wa yaxrumu waxaa xaaraan ah min asibaaxi xagga dugaagga maa xayawaankii low uu sugnaaday naabun mici micigoo qawiin xoog laho yacduu bihi uu ku collaytamo uu kula xadgudbo xayawaanaadka kale wayaxrumu waxaa xaaraan ah min aduyuuri xagga shimbiraha maa xayawaankii lahu mikhlabun ciddi uu u sugnaaday ciddidoo qawiyun xoog leh ciddidaasoo yajraxu bihi uu wax ku kasbado oo wax ku dhaawaco ciddi uu wax ku kasbado wax ku dhaawaco oo xayawaanaadka kale uu ku dilo hadduu leeyahay sida gallayrka iyo gorgorka oo kale sida gallayrka iyo gorgorka oo kale wayaxrumu waxaa xaaraana min aduyuuri xagga shimbiraha maa xayawaankii lahu uu sugnaaday mikhlabun ciddi ciddidaasoo qawiin xoogle ciddidaasoo yajraxu bihi uu ku kasbado oo wax ku dhaawaco wayaxilu waxaa xalaal u ah lilmudari qofkii la dhibaato geliyey waa qofkii daruuradu hayday qofkii daruuradu hayday fi lmakhmasati fii xaali lmakhmasati xaaladda gaajada waxaa xalaal u ah an yakuuna inuu ka cuno min almaytati baktida maytadii almuxaramati la xaaraamtiribey ilaa mayto xalaalahaa jirta uxillat lanaa maytataani aljaraadu wasamak marka ixtiraas waayo mayto awalba adoo iska faakaysaa ka waxaa jirta kuu bannaan laakiin maytadii la xarimay oo maytadii la xarimay waxay tahay wax alla wixii aan gowrac sharciya la gowricin kalluun iyo waxa weeyaan ayaxna aan ahayn sidii wixii gaalku uu gowracay ee majuusiga ama waaniga ama murtadka uu gowracay iyo wixii iska baktiyey kulligood waa wada bakti naftiyo kaa dhacaydaad aragtay waxa weeyaan hilibka waan iska yaalloho gaal waanihu iska gowracay de wax kale haddii naftu hadday dhacaydo ama ay khatar ku jirto naftaad ku ceshanayda kamana dhergi karti wayaxilu waxaa xalaal waa lilmudari qofkii la dhibaato geliyo daruuro ku sugnaa fi lmakhmasati fii xaali lmakhmasati waxaa xalaal waa xaalada gaajada makhmasadu waa gaajada an yaakula inuu wax ka cuno min almaytati an yaakula inuu ka cuno min almaytati baktida xaggeeda maytadii almuxaramati la xarimay maytadii xalaasheedu ka ixtiraasa maa shay inuu ka cuno maa qadar maadu qadaray ku dhace qadarka la cunayaa la sheega maahan iska cun maa qadar qadarkaasoo yasudu bihi uu ku awdayo ramaqaw nafta inta ka hartay ramaq waa baqiyatu ruux nafta inta uga hartay walanaa waxaa noo sugnaadeen maytataani laba bakti labadaas baktiyoo xalaalaani xalaal ah laba baktiyoo xalaal ahaan leenna haddaan muslimiinna oo xalaal iska ah asamaku waa kalluunkii ama malaygii iyo waljaraadu ayaxi waa damaani laba dhiigna waa noo sugnaadeen walanaa damaani laba dhiig ilaa dhiigu asaalatan waa xaaraam laba dhiigaa noo sugnaadeen labada dhiigoo xalaalaani xalaal ah alkebitu beerka weyn iyo wadi xalu beerka yara waa dhiig fadhiya waana xalaalo ilaah noo xalaaleeyey faslun fii axkaami اludxiya udxiyada axkaamteedu fasal u yahay udxiya waa ismun limaa yudbaxu waa neefka la qalayo ee geela iyo ariga iyo looda ka mida maalinta ciidunaxriga la qalo iyo ayaam tashriiqa ilaah iyadoo loogu dhowaana kaas weeye udxiyada faslun wاludxiyatu ay اtadxiyatu neefkii hadda loolama jeeda gawrici ficilkiyaa loola jeeda neefkii maaha a neef neefaa sunnaha lama yidhah ee ficilkaa sunnaha la yidhahda markaa kala garotii horan sharaxayna sharaxay aheed aludxiyatu bidami اlhamsati fi اlashari wa hiya ismu limaa yudbaxu aan ihi min anacam taas waa neefka la qalaa wاludxiyatu hadda loolama jeeda neefkii la qalaayay ee bimacna tadxiya waa qalidda ficilkii weeye ficilka weeye waxaa sunnada ee lama yidhaha neefaa sunna neef sunna ma noqdo ee waxaa sunnaa ficilkan inaad adugu samaydo waaludxiyatu ay tadxiyatu udxiyaysi inaad maalinkaas neef qasho oo maalinta ciidunaxri iyo saddexda ka dambayda sunnatun sunno weeye sunnadaasoo mu'akadatun la adkeeyey wayujziu waxaa gudaya fiihaa fi ludxiyati aljadaacu mid ilka dhacsatay min ada'ni ilaa xaggooda xaalay ka ahaatay hal sanaa u dhammaaday sanadii labaaday gashay hal sanaa u dhammaatay labiyo toban bilood sanadii labaaday gashay jadacada idaha waa taas sidaasay shaaficiyadu mareen xanaabiladu ma waafaqsaneen waa haniyu iyo neefkii oo ilkahiiba u soo baxeen oo ilka baxsatay oo min almaczi riyihii xaggooda xaal uu ka ahday haniga midkii ilkaha taagtay oo ahaa riyaha ama aricadka laba sanaa u dhammaatay sanadii saddexaaduu galay sanadii saddexaad ayuu galay iyo wathaniyu mid ilka taagtay minal ibili geela xaggiisa xaaluu ka ahaaday shan sana u dhammaatay sanadii lixaaduba galay sanadii lixaad iyo wathaniyu minal baqari looda xaggeeda xaaluu ka ahaaday laba sana u dhammaatay sanadii oo saddexaad u galay arigii lamidi arigii lamid arigu lamidi watujiziu way gudaydaa albadanatu neefka geela can sabcatin toddoba qof toddoba qofay udxiyo ka noqoneen halka neefoo geela waalbaqaratu neefka lo'daana can sabcatin toddoba ayay ka gudeen washaatu neefka arigaana can waaxidin hal qof ayuu ka gudaa laakiin halka qof laftirkiisa wuxuu yahay in alla inta nafaqadiisa hoos timaadoo dhan halka neefaa ku filan waa sunna kifaa'iya la idhaah waa sunno laska kaa layska kaafiyo sharxuna iniin sheegayo sunnatu meeshaasuu ka qabana inay calalkifaayati tahay marka dhammaan qoys kastaba hal neef hadduu udxiyaysto inta kale sunnadii waa u dhacda waa sunna kifaa'iya ninkii afar reer hadduu leeyahay hadduu hal neef qalo waa sunnayst amase hal neef ma qalin keligiise ee neef geelahu lix qof la qasho lix qof iyo asagaa isla qaleen khalaas nin walba ama qof walba inta asaga hoos timaada ee mas-uulka u ka yahay ee isku nafaqada ah intaas waxa weya udxiyadii waa u dhacday waa u dhacday wa arbacun afar laa tujziu ma gudaydo fi daxaayaa udxiyooyinka afar nuuc oo xoolaha ka mid ah udxiyo ma noqoto wa arbacun afar laa tujziu ma gudaydo fi daxaayaa udxiyooyinka alcawraa'u midda ishala albayinu cawaruhaa ilaanteeduna ay cad dahay isha meeshii ay wax ka arki jirtay barti isha aa caddaan ku faafa laakiin xukunka meeshuu ku xigan yahay waxay tahay araggiiya ka tegey ishi muruxeeda meesha waa ku jira hadduu rabo muruxeeda ha ku jiro laakiin araggiiyaa ka tegey waa intaas bis xukunku meeshuu ku xihan yahay waxba arki mee labada indhood midaysan waxba ka arkayn khalaas neefkaas waa u dhammaatay udxiyo ma galo marka weligaa neefkaad ku udxiyaysaydo labada indhoodba waa la hubsadaa inuu wax ka arkaa haddii kale udxiyo ma galo labadaba inuu wax ka arkaa hadduu mid la'yuusa wax ka arkayn la'aantana maaha muruxiya ka maqan isha muruxeed meesha iskaga jiro hadduu rabo haddaysan wax arkaynin waa ila'aan alcawraau midda ishana albayinu cawar waa ila'aanteedu ay caddahay walcarjaa'u middaa oo jiista albayinu carajuha jiisnimadeeduna ay caddahay ayaduna udxiyo ma gasho hadday rabto markii gawraca dhulka la dhigayaa lugtu ka jabto eber wey dad badan taasaysa iska jirin neefka dhulka marka la dhigaa waa rafana waa dhaqdhaqaaqa soo maaha qaara marka inta xoog u qabtaan ay dhulka ku dhufanaya lugaa ka jebi khalaas ma galo udxiyo dii la gawracay waa un iska hilib marka neef lugla oo xoolaha kaleeta ay daaqa uga hormari karaan lugla-aanta waxa weeyaan waa lugla-aan keenayda neef caafimaad qabaya asagu markay geedka isla aadaan in geedka looga hormaraa khalaas wey taas waxba ma gasho walcarjaa'u midda jiistaa ma gudaydo albayinu carajua jiisnimadeedu ay caddahay walmariidatu midda jirana ma gudaydo albayinu maraduha ee jiradeedu caddahay oo haddee jiradii waaba ka soo muuqato caatanimay keeneen caatanimu ay keeneen marka ma gudaydo taas walcajfaa'u midda weyda ah ama caatada ah midda weyda ama caatada ah ma gudaydo allati midaasoo dahaba uu tegay muquhaa dhuuxeedii min alhuzaali min ajli اlhuzaal caato daraaddeed waxa weeyaan neefka inta uu xoogaa roon yahay dhuuxiisu waa subag camal dhuuxiisu waa subag marka uu marka caatada meesha ugu dambayda gaadho alax maskax meesha iskaga jirto wax cuni kale laaragu noqona dhuux eberwa subagii dhammaa wax kaluu isku bedela marka layskuma dayo lama cuno lamana cuni karo waa laiska fogeeya marka waxaa la laftiisa lama jebiyaa lahaa neefkaas layskuma wadayo kan wax cunaayo lama arka laftiisa wax ku dhex jira heerkaas hadduu gaaro udxiyo ma galo marka neefka marka udxiyada markuu geli weyna waa mar aad u liito ee hadduu xoogaa roon yahay waa gala oo laftiisuba ay dhuux leedahay waa gala wa yujziu waa gudaa alkhasiyu midkii xaniyaha laga gooyey midkii raayaha laga tumay waa galaa oo udxiyo waa gala ariga ama xoolaha mar markay yaryihiin dadka gabalaa labada xaniyood ay ka bixinayan ama labada raayood ay ka siibayan kow tar soo siibaanay kow siinaayana ka tuuraay marka cayilu ka qaadaaba lamana cuno ayaga hadda hilib ma maqna oo lama laha hilibaa meeshii ku maqan shaaficiyada badankooduna waa ogol yihiin waxaa la cuno in xaniyaha laga bixiyo waa ogol yihin culummada gabal diidan waa jiraan waa ogol yihiin in xaniyaha laga siibo waxay leeyihiin adee haddii aan laga bixin xoolihii ay fasahaadinayo haddii labaatan rabti ka waran lagu daro geel oo wada xaniyale ama boqol orgi arigii lagu daro wada xaniyale waa cayrinayaan xataa daaq uma ogola waa rafaadinayaan ilaahi weynaan xoolahan dadka wuxuu siiye dadku inay ku nacfiyaan nafcigii dhammaayoo loo siiyo banu aadanka aa meeshaas ka baaba'a ayaga xaniyaha marka laga bixinayo waa xanuun laakiin maxaa istacaarudaya dararka ayaga soo gaaraya waa darar xanuun xoogaa kooban wey weliba qof yaqaan mar hadduu yahay ayna yaryar yihiin markay yaryar yihiin waa ma dhib badno laakiin haddii la daayo ayaga waxaa alla u abuuray banu aadankan inuu ku nacfiyo nacfigiiyaa nuqsaan weyn geli marka dararka sababta fiiri neefka marka la gowracaso xanuun maaha maxaa loogu ogolaada ee nacfigiyaa ku xidhan ilaahay u abuuray nacfigiyaa ku xidhan nacfigiyaa ku xidhan marka waa la ogolyahay leeyihiin shaaficiyada wa yujziu waa gudayaa alkhasiyu midka xaniyaha laga baxshay oo xaniyihii laga gooyey kaas waa guda walmaqsuuru lqarni kii geeska laga jabshayna waa guda xoolaha geeska jaban gees lama cunay mo marka neef gees ka jaban yahay udxiyo waa galaa dhib ma leh walaa tujziu ma gudaydo almaqduucatu luduni midii dhegta laga gooyey midda furtale ama dhegtii oo dhamaa laga jarban qaybaa la jaray ma gasho udxiyo ma gasho dhagaha ka fiiri laakiin hadday jeexan tahay waa gashaa yidhaahd haba laga fiicnaadee day hay leedahay ama dacal ama ay leedahay waa gashaa laakiin fur iyo gowl hadday leedahay eber wey cad yar hadduu dhegta ka maqan yahay ma gasho laakiin dhegti waa la jeexay waxba lagama goy ama toosa loo jeexa ama dadab ha loo jeexo waa isku mid toosaa loo jeexay ama si dadab aha loo jeexay waxna lama goy oo ku taalla dhegti iyadoo jeexan taasu dhib ma leh laakiin haddii cad la gooyo hilibaa maqan hilibaa maqan dhegtana waa la cunaa walaa tujziu ma gudaydo almaqduucatu اluduni walaa danabi tii saynta laga gooye dawacaa baridii ka goosatay marka ma gasho ma gasho udxiyo laguma udxiyaysa karo iska fiiri neef sayntii laga jaray waa waqtu dabxi gowraca waqtigiisu waqtiga udxiyada la qalo waa waqtu dabxi gowraca waqtigiisu min waqti salaati اlciidi salaada ciidda waqtigeeda laga bilaabayo waqtiga salaada marka imaamku tukado oo khudbada akriyo sidaa xooga badan waa sidaase laakiin shaaficiyo sidaas agtooda kama aha yaanba la tukan ee qadar khudba la akri karo labadii ragco la tukan karo laba ragco inta la akriyo khudbadan la akri kare hadduu tegey khalaas waqti gowrac waa la gaaraynay laakiin masaladaas waa daciif wey adilada saxiixayn iyo kayrkeed ku sugan axaadiistaana salaada ficlan waa in loo tukado ficlan waa in loo tukado oo salaadii ciidda inta la tukaday khudbadiina la akriyey kadibaa gawracu ansaxa laakiin shaaficidi waqtigaan fiirayna ficilka ma fiiraayeen ma la tukado khudbadii ma la akriyo maya qadar markii waqtulkaraahiyadu dhammaado qoraxdu dhulka ka go'do waqtulkaraahiya dhammaado haddana intaas lagu daro waqti laba ragca lagu tukan karo khudbana lagu akri karo aan dhaadheerayn khalaas wey waqtigii waa la gaaray wa waqtu dabxi gowraca waqtigiisu min waqti salaati اlciidi waqtiga salaada ciidda laga bilaabaa ilaa quruubi shamsi qorax dhiciddeeda inta laga gaaro min aakhiri ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa kan ugu dambeeya xaggiisa xaal uu ka ahaaday qoraxdaas ayaamu tashriiqa maanta saddex iyo toban ay tahay bisha dilxija qoraxdeedu waa inay dhacdo halkaasaa waqtiga ku dhammaado hadda wuxuu sheegayaa marka la qalaa waxyaalaha sunnada wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa cinda dabxi gowraca agtiisa khamsatu ashyaa shan shay shan shay in la sameeyaa sunna marka neefka la qala atasmiyatu ilaah magacaabid bismi illaah waa in la yidhaah nabigu sidaasuu dhihi jiray sala allahu alay waslm bukhaari muslimka ku sugan weliba waxaa muslimka ku sugan nabigu wuxuu dhihi jiray bismi illaah wallaahu akbar marka ilaahayna wuxuu le walaa taakulu mima lam yudkar ismullahi calayh marka fiiriya atasmiyatu sharaxa fiiri atasmiyatu fayaquulu wuxuu leeyahy addaabixu bismi illaah uu leeyay walakmalu sida dhammaystirnaanta badan bismi illaahi araxmaani araxiim waa inuu yidhaah sharaxa intaasuu yidhi xaashiyada fiiri loogama harine qaala sarkashiyu baxrulmuxiidka shiikh iska laha usuuligaa shaaficigaha wey qaala sarkashiyu wa yustaxabu waxaa sunnadii ah sunnada ayaan la dabagedina waxaa sunna oo la sunneeyaa allaa yaquula inuusan dhihin fi tasmiyati alraxmaani raxiim waa inuusan dhihin saasaa sunnadii nabiga ah laakiin isagu cillo kale uu ku cileeyey liannahu laa yunaasibu lmaqaama ku yidhi meeshaan biraa laysku laysku gowracayaa manaasib uma ahno naxariis in la sheego bismi illaahi ha layskaga gaabsado ha ma neef ad u naxariisan oo adiga qalaayee raxmaddii ha sheegin marka saasuu yidhi calaa kulli xaal sidaasaa sunnadii sunnadii waxaa ah bismi illaahi in lagu gaabsado maxaa yeelay nabigaa ku gaabsan jiray diinkana wax laguma daro waxna lagama jaro nabigu bismi illaah wallaahu akbar udhii jir sidaasaa sunnadii marka xagga deliil ahaan sidaas wey shaafici laakiin asagu bismi illaah aa lagu qalaa u yidhi qofkii wax ku darayna qayru kororsaday saasuu yidhi shaafici wa yustaxabu waxaa la sunneeyaa cinda dabxi gowraca agtiisa khamsatu ashyaaca shayaalashana atasmiyatu ilaah magacaabid wsalaatu calى اnebiy nabiga lagu saliyo salى اlahu alيه waslm wax daliila male iyadu shaaficiyaduna daliil uma sheegina waxay yidhaahdeen warafacnaa laka dikraka isago ilaah ma dhihin dikrigaagaan kor u qaadnay nabiga subanow kor u qaadiddaasna maxay culummadu ku fasireen mar kastoo ilaahay la xuso nabigana waa la xusaa waxay yidhaahdeen tansow rabbi lama xusino bismi illaahi lama dhihin waa in nabigiina la xusaa laakiin lama hayo nabigo sal اlahu alay waslm intuu xoola qalay isago marna ku daray marka meeshaas hadday ku jirto nabigu ma kama tageen nabigu kama tageen saddex wa istiqbaalu اqiblati qiblada waa inuu qaabilo oo neefka la qalaa waa inuu qiblada u jeeyo qiblada waa inuu u jeediyo afar waa takbiiru allahu akbar inuu yidhaha bismi illaah wallaahu akbar iyadoo waa xadiidka saxiixaynka waducaa'u iyo inuu ku ducaysto bilqabuuli u fiirsada marka hadde marka la qalaa arrimahaanu waa sunno aa lagu yidhi saas darteeda shaaficiyadu waxay qabaan hadduusan bismi illaahi dhihin waa xalaal neef wa xalaalay qabaan waa sunno ayuu ku yidhi ogow waajib maahan laakiin sunno maahane waa waajib waa aayad qur-aan waana sunnadii nabiga axaadiista fara badan waxaan magaca alle lagu qalin in la cunaa ma bannaano waducaa'u iyo in lagu ducaysto bilqabuuli alla inuu ka aqbalo allahuma haadaa minka walaka allahuma taqabal minii waa inuu yidhaahdaa ilaahu iga aqbal waa inuu ku ducaysto sidaasaa laga rabaa waducaa'u inuu ku ducaysto bilqabuuli ilahay inuu ka aqbalo walaa yaakulu cuni maa almudaxi qofkii neefka ku udxiyaysanaya shay-an shay shaygoo min aludxiyati udxiyadii ka mid a udxiyada almanduurati ee ilaahay loo nadray qofka udxiyada hadduu ilaahay u nadray oo ay waajib ku tahay hal cad kama cuni karo laakiin hadduusan nadrin waxbuu ka cuni karaa waa kan wayaakulu waa cunaa min aludxiyati udxiyadii xaggeeduu ka cunaa udxiyada almutadawaci ee lagu tadawucayay bihaa udxiyada midda aan waajibka ahayn midda waajibka waa midu isagu nadar ku galay ilaahay waxaan u nadriy inaan intaasoo udxiya qabo taas cad kama cuni karo asagay ku waajibta waa inuu bixiyo laakiin middan sunnadaa saddex inuu u qaybiyaa fiican qaybna uu cuno qaybna uu fuqarada ku sadaqaysto qaybna hadiyad uu u bixiyo dadka aqniyada iyo uu siiyo walaa yabiicu ma gadaayo min aludxiyati udxiyada cad ka mida ma gadaayo wax ka mid ah cad maahan maqaarkii ma gadi karo hilibkii ma gadi karo maqaarkii waa indhona kii qalaayeyna ujirowgama dhigi karo dad badan halkaasay qaldaan wuxuu leeyaha neefkaan kuu qalaa maqaarkaan qaadaa maqaarka waa sadaqo adiga melihid ilaahaad waxweyn ka gadan saad qof u siine waa qalad waxaa la idhaha maqaar shaqo kuma lihid hilibna shaqo kuma lihid sheeg qiimahaad igu qalaydo qiimihiisa sii faqiir hadduu yahay kadib sadaqa maqaarka u sii hilibna sadaqa u sii wax rabta sii laakiin marka hore waa inaad ka quusida oo tiraa hilib ha ku xisaabtamin maqaarna warkiis daa ila heshii ujrada anaa jeebkayga kaa siinaye haddii kaleeto udxiyadaadii waxaad gadatay qayb ka mida mana ansaxaydo walaa yabiicu ma gadi karo min aludxiyati udxiyada wax ka mida wa yudcimu waa quudinaa alfuqaraa fuqarada iyo walmasaakiina danyarta saddexuu u qaybinaa marka inuu wax ka siiyaa laasim ku ah waa waajib inuu wax ka bixiyo laakiin dhammaan inuu bixiyo maya dhammaan inuu bixiyo waajib kuma ah laakiin qayb inuu fuqarada iyo masaakiinta siiyo maya waajib kuma ah laakiin inuu wax ka bixiyaa waajib ku ah faslun waalcaqiiqatu waqlasha ama wanqalka waa neefka carruurka maalinta toddoba markuu joogo neefka la qala weeye waalcaqiiqatu waqlashi ama wanqalkii mustaxabbatun waa mid la sunneeyo wahiya caqiiqadu addabiixatu waa neefka laga qalo canilmawluudi carruurkii la dhalay yowma saabixi maalinka toddobeeya neefka shuruuddiisii udxiyaad ku soo baratay lagu laabama waa isku mid neefka udxiyadahay isku mid yihiin iyo neefka caqiiqada waa isku mid wayudbaxu waxaa laga gowracaa canilqulaami wiilka shaataani laba neefoo ariya laba neefo ariyaha laga gowracaa wa caniljaariyati gabadhana shaatun hal neefoo ariya laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu le axaadiista soo aroortay marka la jamciyo hal neef hadduu wiilka ka gowraco waa ansax labaduna waa sida fadliga badan labaduna waa sida fadliga badan wayudcimu waa qudinaa alfuqaraa'a iyo walmasaakiina waa inuu wax ka qudiyo wayudcimu waa quudinaa alcaaqu kii caqiiqada qalaayay alfuqaraa'a iyo walmasaakiina wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed